إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa darsigeennii boqol iyo shan oo nooga bilaabanaya aayadda labiyo tobnaad ee min suurati faadir qaala allahu tabaaraka wa tacaala wamaa yastawii ma sinna albaxraani labada badood haadaa midkaanu cadbun waa macaan macaankaasoo furaatun macaankiisu aad u adag yahay macaankaasoo saa'iqun uu wadmaayo sharaabuhu cabitaankiisa wa haadaa baddaanuna milxun waa dhanaan dhanaankaasoo ujaajun xaraar ah wa min kullin mid kastoo min albaxrayni ka mid ah aa taakuluuna ka cuntaan laxman hilib hilibkaasoo dariyan cusub wa tastakrijuuna waxaad kala soo baxdaan xilyatan wax laysku qurxiyo xilyadaasoo talbasuunaha aad xidhanaysaan wa taraa waad arkaysaa qof walbo alfulka doomihii mawaakhira xaalo ay tahay middii dilaacinayda fiihi fii kullin minhumaa mid kastoo labada badood ka mid ah litabtaquu inaad raadidaan darteeday u dilaacinee min fadlihi ilaahay fadligiisa wax ka mid ah iyo wa lacallakum tashkuruuna inaad allaah ku shukridaan allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuuna dareensiinayaa oo nagu baraarujinayaa awooddiisa weyn iyo nicamta uu noo galay waxaana uu ilaahay wax nagu tusaalaynayaa makhluuqaadkiisa uu abuuro waaweyn qaar ka mida oo ah biyaha ha ahaadeen webiyaalka qulqulaya ee macaan ee la cabo ee wax lagu beerto ama ha ahaadeen badaha waaweyn ee maraakiibta iyo doomaha lagula safro ee waxa weeyaan ku hareeraysan magaalooyinka ee qurunka iyo wasaqda ilaaliya dhammaan waa aayaad ilaahay subxaana wa tacaala ilaah wuxuu idhi subxaana wamaa yastawi ma sinna albaxraani labada badood ma sinna labada badood waxa weeyaan wax alla wixii macaan ah hal badaha laga soo qaado wixii macaanaho biyo qulqula hal badaha laga dhigay dhammaan isku dar wixii qaraaraho dhanaanana hal badaha laga dhigay marka laba badood waa saas waa sidaas labada badood ma sinna oo isku mid ma ahan ilaahay qudradiisii awooddiisa uu ku kala duwan haddaad fiirido webiga biyihiisa iyo biyaha badda waxaa qurux badan biyaha badda biyo cad oo dhalaalaya wey kanna biyaha xoogaa midable wey wa maca daalika kanuna waa macaan kaasuna waa dhanaan kaasuna waa dhanaan wamaa yastawi ma sinna albaxraani labada badood haadaa midkaanu cadbun waa macaan macaankaasoo furaatun shadiidulcaduuba wey furaadka waa midka macaankiisu aad u adag yahay waa biyo macaan badan oo xareed ah oo aad u macaan wey xikmadaa ku jirta waa la cabaa beerihiyaa lagu waraabsanaa waxa weeye fawaa'id badanaa ku jirta oo kuwaas dhanaan beertii lagu shuba waa qallale cabitaanna ma galaan xikmadaas weynaa marka ku jirta wa haadaa midkaan markaa haadaa midkaanu cadbun waa macaan macaankaasoo furaatun macaankiisu adag yahay macaankaasoo saa'iqun uu wadmayo sharaabuhu cabitaankiisa sharaabka shurbiga loola jeeda cabitaankiisa waa wadmaa dhuuntu waa rabtaa un guriga way marayaan wa haadaa midkaan badiya la ishaara markaana wa haadaa midkaanuna milxun waa dhanaan dhanaankaasoo ujaajun xaraar ah aad u xaraar badan oo la laqi karin asna xikmadaa ku jirta in la macaaneeyo danu kuma jirto wax danuhu kuma jirto sababtoo ah waa meesha lagu safro qashinka wasaqaha dhan la yskaga shubo hadday biyuhu macaan yihiin waxa weeyaan intaasna meesha ay ku jiraan way hallaabayaan waa soo urayaan waa wasaqoobayaan degdegay isku bedelayaan biyahan moogtahay webiga inta dhammaadaana kuwa cusub ay lagu soo shubaa ilaahay kusoo shuba waa dhammaadaan kuwa cusuba ilahay kusoo shuba marka roob yimaadba ma garata laakiin biyahan badda meesha iskaga jiraan ilaaha meesha ku shubay saasay u fadhiyaan biyaha macaanka haddii wasaqda lagu shubo oo ay meel yaallaan horay ka halaabayan laakiin biyahan dhanaanka wasaqda iyo kulli qurunka iyaga la dagaalama weligood halaabmayaan hadday marka dhanaan ahaadeen baddaana mar hore halaabin markaasaa lagu dhammaala laakiin si loogu safro weligood halaabi maayo biyo wasaqana laguma safri karo uray marka waa dhanaankaas dhanaankaasa diidaya marka wasaqda iyo qurunka iyo waxa dhanba ka ilaalina marka ilaahay waa xakiim danteennana asaga naga qoro wa haadaa kanuna milxun waa dhanaan dhanaankaasoo ujaajun xaraar ah wa min kullin ey min kullin minhumaa mid kastoo labadooda ka mid ah oo kii dhanaanaa iyo kii macaanaa ah ayaa taakuluuna ka cuntaan xaggiisa laxman hilibaad ka cuntaan hilibkaasoo dariyan cusub waxa weya waa kalluunkii laga soo dabanaya badda malayga iyo kalluunkii badda laga keenaya isagoo cusub kaas weeye waa nicam ilaahay xoolo aadan adigu soo dhaqanoo meeshaas biyaha iska yaallo iskala soo baxayso wa tastakrijuuna waxaad kaloo kala soo baxdaan xilyatan wax laysku qorxiyo xilyadana waxa weeyaan waa jawharta qaaliga ah ama dahab ha ahaato ama dhagxaan kaloo qaaliga ha ahaadeen oo laysku qorxiyo waxa weeyaan dumarkii ay qaadanayaan oo laysku qorxinaa xilyadaasoo talbasuunahaa aad xidhanaydaan oo isku qorxinaydaan taasuna waa faa'iido kale ilaa wuxuu idhi subxaana wa taraa waad arkaysaa alfulka doomihii mawaaqida xaalo ay dilaacinayaan fiihi fii kulli minhumaa mid kastoo labada badood ka mid a doomihii way marayaan doonta waxaan gafuur dhuubana loo samaynaa biyaha way jeexeen marka biyaha waa ay jeexi waa sidaasay u kala dilaacine waa ilaahay subxaana wa tacaala xikmadiis maxaa doomahan ay u socdaan iyo maraakiibta litabtaquu inaad raadidaan min fadlihi ilaahay fadligiisa wax ka mid a inaad raadidaanay biyahan u dilaacinayaan marka macnaheeda waxay tahay waxa weyn waad ku safraydaan oo gobolkaas wixii looga baahan yaha ad halkan ka qaadin gobolkaasaad geynin kan wixii looga baahan yaha xagga jirana waa laga soo qaadin oo tanaan lagu keenin waxa qaaraduhu wax iskugu gudbinayaan oo ganacsiga iyo nolosha iyo nimcadu ku kala socotaa waa baddaas baddaas weeye oo doomaha iyo maraakiibta lagu jeexayo oo ilaahay weynaa uu u sakray subxaana wa tacala markabka intaas culayska leeg hoos u degima wa iska heehaaba laakiin haddaad dhagax yar ku turto hoosu fadhiisana ilaa wuxuu yidhi subxaana walacalakum tashkuruun waxaa loogu talagalay doomahaas inay u socdaan laba arrimood inaad ka macaashtaanoo waxa weeyaan gobolladu ay wax ku kala gudubsadaan iyo inaad iska cunto nimcada alle alla halmaanta maahane inaad alle ku shukridaan oo allihii iniin saqiray aad ku garataan ood uga shukridaan yuuliju ilaah waa geliyaa alleyla habeenka fi nahaari maalinka dhexdiisa wa yuuliju alla waa geliyaa annahaara maalinka fi leyla habeenka dhexdiisa wa sakara waa layliyey alleh ashamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa kullun mid kasta oo minhumaa shamsada iyo dayaxa ka mid ah yejri waa soconaa ilaa ajalin muddo intii laga gaaro ajalkaasoo musaman la magacaabay daalikum axadka intaas samaynaa allaahu waa alleh rabbukum waa midka idin barbaariyey lahu keligiisu almulku boqortooyada iyo maamulku u sugnaaday waaladiina kuwa tadcuuna aad tuugtaan min duunihi alla ka sokay xaalay ahaadeen maa yamlikuuna ma milkiyaan min qidmiirin laftimireed xuubkeed in tadcuuhum haddaad u yeertaan laa yasmacuu maqli maayaan ducaa'akum yeermadiinna walow samicuu hadday maqli lahaayeenna ma stajaabuu lakum idinma ajiibeen wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana yakfuruuna way diidi doonaan bishirkikum wadaajintaad alle wax la wadaaji jirteen walaa yunabi'uka kuu warrami maa midlu khabiirin allaha xogogaalka mid la mid a allah subxaana wa tacaala aayaadkiisa waa weyn ee kowniga ah qoraxda dayaxa habeenka maalinka badda biriga waxa weeyaan buuraha kulli waa makhluuqaad aayaad kownigaa la yidhaahdaa waxay ku barayaan allaha abuuray awooddiisa cilmigiisa ayay ku barayaan marka aayaadkii nagu hareeraysnaa ayuu ilaahay weyne awooddiisa iyo cilmigiisa nagu tusaa ilah wuxu uhi subxaana yuuliju alla waa geliyaa alleyla habeenka fi nahaari maalinka dhexdiisa qayb habeenkii ka mid a ayaa ilaahay ku birinahoo ku daraa maalinka markaasaa maalinkii badanaa habeenkiina waa yaraana wa yuuliju alla waa geliyaa annahaara maalinka fi leyla habeenka dhexdiisa mar kalena bilcagsiyu alla ka dhigin oo qayb ka mida maalinkii uu ilaahay habeenkii dhex gelina markaasaa habeenkii badana maalinkiina waa yaraana taas marka waxaad ku dareemaysaa axadka sidaas wax u maamulaya inuu awood kaamila leeyahay cilmi kaamilana uu leeyahay taasay kutusaydaa aayad kale haddana wasakara ilaah waa layliyey ashamsa qoraxda ilaaha layliyey walqamara dayaxana ilaahay baa layliyey yj kullun ey kullun minhumaa kullun mid kastoo labadooda ka mid ah yejri waa soconaa liajalin ilaa ajalin muddo intii laga gaaro ajalkaasoo musaman la magacaabay qoraxdaas iyo dayaxaas waa aayad ilaahay awooddiisa lagu garto aayad ilaahay awooddiisa lagu garto oo waxa weeye mid walbaaba nadaamu ku socdaa wax iska beddelaya male nidaamkaas nidaam la yaqaan ayay ku socdaan oo sanada waxa weeyaan habeenadeeda iyo maalmaheeda meel la yaqaan mid walbaaba uu maro ma jirto cilad farsamaa dhacday maanta dayaxii saasaa lagu leeyahay ama waa soo daahay ama qoraxdii cilad farsamaa ku dhacday kumanaanka sano ee ay socotay hal daqiiqad cilad farsama ku dhici me adduunkoo dhan laakiin wax kasta uu isku dayo cilad farsamaa dhacdaa la leeyahy marka maalin unbaa wax si ka noqonayaan habeenaa si wax ka noqonayaan saacadaa si wax ka noqonayaan marka sidaas qoraxda u socota iyo dayaxa u socda qofka wuxuu ku garanayaa allaha sidaas u maamulaya inuu allaha awoodda kaamilkaa leeyahay mudanna in la caabudo lagana amar qaato la tuugo la tala saarto keligiis inuu yahay cidda koonka maamulayda haddii laba shay waxawan laba qof isla maamusho koonka ismaamul isdhaafaad lagu arki laha xoogaa wax isdhaafa oo mara laysku qabsana maanta dayax aan u kaadino aan qoraxda u kaadino haddii laba maamul ka jirto bis maalinaa laysku qabsada markaasaa la dhihi maanta cilad farsamaa jirta xooga waa laysku qabsaday sidaasa dhici lahayd laakiin nidaamkaas iska socda oo wax isbedela aan la arag wuxuu tusayaa inuu alla waaxid ah oo awood kaamila leh uu maamulayo awooddii wuu leeyahay uu ku fuli laha waana waaxid cid lala maamulayda ma jirto sidaas darteeda wax qaldamaya male marka taas ku garta inaan ilah wax lala maamulin haddii wax lala maamulo waxbaa iska hor imaalaha isku dhacaa imaalaha isqabsiyaa imaalaha ee allaha waaxidnimadiisa a maamulkaasu ku socdaa ilah wuxuu yidhi subxaana kullun dhammaan ey kullun minhumaa waxa weeye mid kasta oo labadooda ka mid ah yejri waa soconaa ilaa ajalin muddo intii laga gaaro ajalkoo musaman la magacaabay ajalka musamanka ilaa qiyaamu saaca saas u soconaya marka qiyaamuhu soo dhow yahay ay inta ka soo baxayaan meeshay u dhici jireen dhankay u dhici jireen ka soo baxayaan ilah wuxuu yidhi subxaana liajalin ilaa ajalin ilaa ajalintu tafsiir waayo ee liajalin way ayadda liajalin ilaa ajalin muddo inta laga gaaro ajalkaasoo musaman la magacaabay dalikum halkaa lagu ishaaraa alfaacilu lihaadihi alashyaa wey alfaacilu lihaadihi alafcaal afcaashaas midka samayna ee waxa weyna habeenka maalinka dhex gelina maalinka habeenka dhex gelina qoraxda asagu layliyey dayaxa asagu layliyee maamula waxaweyn intaaso dhan baa lagu ishaaraa dalikum ay alfaacilu lihaadihi alashyaa ashyaadan la soo sheegay midka samaynaa allaahu waa alla waa ilaaha cibaadada keligiis mudan waa kaasaa markii waxa weeyaan ilaah subxaanahu wa tacaala uu rubuubiyadiisii soo sharaxay awooddiisii ayaa waxa weeyaan halkaas waxaan nala kugu daliilinaa cibaadada inuu keligiis mudan yahy maadaama uu awoodda iyo maamulka keligiis leeyahay rabbukum waa midka idinka idin barbaariyey midka sidaa sameeyey waa axadka idinkaba idin barbaariyey inin abuuray inin milkiye inin maamula lahu keligiisu almulku maamulka u sugnaado axadka boqortooyada iska leh ee koonkan maamula waa asaga keligiis alla waaxidnimadiisa alla markuu intaas ku sugay oo marka hore waxaa la hormariyay rabbinimadiisi waxa weeyaan inuu asagu habeenka dhexgeliyo maalinka waa rabbinimo waa maamulkii koonka inuu waxa weeyaan maalinka habeenkii dhexgeliyo waa rabbinimadiisa inuu qoraxda iyo dayax asagu wado waa rabbinimadiisa waxaasoo dhan waa sifaadii rabbi iska laha markaasaa laga dhalaaliyey oo laga laasimiyey cibaadada inuu keligiis leeyahy kadibna waxaa la ibdaalinaa waxyaalaha alla ka sokeeyo la caabudayo la tuugayo inay baatil yihiin maxaa yeelay cibaadada waxaa mudan axadka koonka maamulkiisa iskaleh kaasaa mudan laakiin waxaan ka sokeey alla ka sokeeyo la tuugayo ee la caabudayo ayagu maamul ma leh cir iyo dhul ma leh qorax iyo dayax ma leh wax ay maamulaan iyo waxay sameeyeen midna lama arko ilah wuxuu yidhi subxaana waladiina kuwa tadcuuna aad tuugaydaan ood caabudaydaan min duunihi alla ka sokay xaalay ahaadeen waxyaalaha alla ka sokeeya ee ilaahay aad midka uga dhigteen min alandaadi midka waa lahaa shayga shayga lamidka ah ood ilaahay la sinteen walasnaami sanamyaalka ah allatii hiya calaa suurati man tascumuuna min almalaa'ikati almuqarabiina ood leedihiin waa malaa'igta muqarabiinta waxaan anagu caabudaynaa oon tuugaynaa malaa'igta muqarabiinta oo ilaahay malaa'igtiisa waxaan aad saas leedihiin fiir waa malaa'igtii maa yamlikuuna ma milkiyaan min qidmiirin laftimireed xoogkiisa qidmiir naqiir fatiil qur-aanku saddexdaasuu sheegaa waxyaalaha yaryar uu ku miaaliyaa waxa weeyaan qidmiir waxaa la idhahdaa lafta timirta marka timirta laga dhammeeyo xuub yaroo cad xuub yaroo cad aa ku wareegsan lafta oo haddaad iliga ku xorto amaad cidida ku xogto ka soo fuqayo xuubkaasaa la idhahdaa qidmiir naqiirna waxaa la idhahdaa lafta timirta dhinacay ka jeexanta dhinacaas maahane meesha kalea dhabarkiiyo dhabarkaas waxa uga taalla meel yar oo saas u diisan waa meesha geedka kaga tiilaysay marka meeshaas yartaa horgodan oo yartaa waxaa lahadaa naqiir meesha jeexanna xuubaa ku jiro saas u dheer kaasna fatiila la yidhahdaa marka waxaa ugu yaraan badan waa naqiirka fatiilkaa ku xiga qidmiirkaa ku xiga waa waxyaala yaryar ilaa wuxuu le wax kale iska daay idinku waa tuugaydaan waktigaani kaga lumay qidmiir ma milkiyaan laftimireedka xuubkiisa ma laha marka waxaan waxba haysan maxaad u tuuge maxaad u caabude waa malaa'igti fiiri xaafid ibnu kasiir muxuu yidhi ey min alandaadi waalasnaami allatii hiya calaa suurati man tascuna min almalaa'ikati almuqarabiin kuwa gaalo aad tuugaydaan aad caabudaydaan ilaahay aad midka uga dhigteen sanamyaalka aad ka dhigateen ee aad leedihiin sanamyaalkan aan qorannay suuraddan waa malaa'igtii muqarabiinta ahaa malaa'igtii muqarabiinta aan caabudaynaa waa inaad ogaataan inaysan laftimireed xuubkeed milkiin saasaa la leeyahy laftimireed xuubke marka haddii malaa'igta muqarabiinta ah aysan laftimireed xuubkeed milkin ka warrama nabiyaalkii marka ka warrama awliyadii alle ka warrama saalixiintii ma milkiyaan marka iyagu ma milkiyaan ma milkiyaan weligaa saas daraaddeeda ilaahay qur-aanka markuu la hadlayo dadka alle qayrkiis caabudo ma kala qaado waxaad ogsoontihiin dadka alle qayrkiis caabudo qayb intaan qur-aankana ku soo marnay haddana suuratu saba mar kale noogu imaan doonta wa yowma yaxshuruhum jamiican uma yaquulu lilmalaa'ikati ahaaulaa'i iyaakum kaanuu yacbuduun soo ma dhihi jirin malaa'igtaan caabudna gaaladu ilaah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay maalinu isku keenin dhammaan mushrikiintii malaa'igtiya la weydiina wa yowma yaxshuruhum jamiican uma yaquulu lilmalaa'ika malaa'igta alle wuxuu ku leeyahay ahaaulaa'i iyaakum kaanuu yacbuduuna kuwaan mushrikiintaa malaa'ig maadinkaynin caabudi jireen saas alle ku leeyahay maadinkaynin caabudi jireen subxaanaka anta weliyuna min duunihi markaasaynan ilaahow rabbiyo waad ka nastahantay in alla ka caabudo ma mutni adaan noo gargaara bal kaanuu yacbuduuna aljin ilaahu jinay caabudi jireen annaga miyayna arkeen ma annagaa nidhina caabuda halkaan isku aragay shaydaana u waxyooda yidhi malaa'ig caabuda soo ujeedaa marka shaydaankii ku addeeceen soo maaha khalaas jiniya caabuda annagana ma caabudo waa ku inkiraya saas darteeda qur-aanku yidhahdaa waa idinku inkiri doonaa maanta soo idinku caabudi maydaan gaalo berri maanta tala hortaga idinku inkiri doona qaar kuwaasi ahay qaar kaleeto sida suuratu waxa weeye noogu imaan doonta israa waxa weeyaan waxay caabudi jireen jin muminiin mu'miniin ah weliba ayagoo gaalahay caabudi jireen jinigii alla rumeyey qaar kaleeto waxa weeyaan waxay caabudi jireen adduunkaba ugu badan waxa weeyaan waa kuwa nabi ciise iyo hooyadiis nabi ciiseoo nabi allah iyo hooyadiis waxa weeyaan oo saalixad aho mu'minad ayay caabudeen waana adduunka maanta gaalada ugu badan nasaaroo dhan maxay caabudeen sow nabi ciise iyo hooyadiis ma sow maa qaar kaleeto waxay caabudayeen saalixiin saan suuratu nuux kusoo ogaanay dhammaan waxaas ilaahay ma kala qaado ilaahay ma yidhaahdo maya midka dhagaxa caabuday kaas wax ma hayo bal midkaagaan malaga caabudo adu waa roonta xoogaaya wax raadaad ku joogta ilahay ma leeyahay kulli xugunahaana looma kala saaro adduunka aakhirana naarta looma kala saaro marba cibaadada qofku hadduu alle ka leexiyey waa isku mid waxaa la idhahdaa ciddaad caabudayda waxba gacan kuma hayo wax ay leeyihiinna lama dhagaxa kan caabuday iyo kan malaga caabuday ilaahay weyna kuma kala saaro qur-aanka wuxuu leeyahy wax alle waxaad caabudaydaan waxba ma haystaan idan marka weliguna wax ma milkiyo nabiguna milki wax uma leh waxa weeyaan malaguna ma leh ilaahay baa koonkan maamulkiisa iskale cid kale oo waxa weeyaan cirbad caaradeed wax ka qaban karta ma jirto oon alla ahayn ilaa wuxuu li subxaana in tadcuuhum haddaad u yeertaan kuwa aad caabudaydaan laa yasmacuu maqli maayaan ducaakum yeermadiin u qayliyaba ma maqlayaan ma maqlayaan oo in badanoo qayliyayda cidda ay carinayda maba maqlaydaba isaga isdaalina maahane maba ogada maba oga marka nabiyullaahi ciise lagu yidhaahdo a anta qulta linnaas ittakhiduunii wa ummiya ilaahay ha nabi ciise maadaa ku yidhi dadka aniga iyo hooyaday laba ilaahoo yaryahan nala ka dhigo oo alla ka sokeeyey waxa waa ku inkiraa nabiyullaahi ciise wuu ku inkiraa wuxuu leeya anugu beriyaanka ah intaan dhex joogay waa ogaayo waraan ka hay haddii aniga aad waxa weeyaan bacdigaan ka soo tegayna adaa iiga ogaal badan anu warkama hayo mana dhihin maa qultu lahum ilaa maa amartani intaaday amarto alla kaliya hala caabuda intiian anugu ku idhiyu leey soo ma jeeda intaad adugu i tiri oo dadka u sheeg intiiyaan waday oo ah alla keliya halla caadi marka maba ogiyule marka ma ogan dhammaan waxaas kirishtan la qayaaya nabiyullaahi ciise iyo maryamo binti cimraan warkama hayaan warkama hayaan nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam dadkan bidacda samaynahay muslimiinta aakhiro marka la tago xadiiska saxiixa waxaa ku sugan in laga leexinayo xawdka nabiga sala allahu calayh wasalam xawdka nabiga laga leexinayo markaasaa nabigu wuxuu yidhi waxaan leeyahay yidhi ilaa waa dad tukado calaamaday leeyihin ummatii ummati ilaahiy waa ummadaydii soo leexi xawdkayga ha ka cabeen nabigu wuxuu yidhi waxaa lay leeyahay innaka laa tadrii maa axdatu bacdak war kama haydid bacdigaa waxay diinta kusoo dareen iska dag markaasaan leeyahay yidhi suxqan suxqan liman hayara bacdii fogaansho naarta allah ku fogayo dadka aniga bacdiga diinta bedeli soo ma jeed nabiga waxaa lagu leeyahay innaka laa tadrii maa axdatu bacdak war kama haydidaa laleey nabigu ma oga waxaan bacdigiis la keenay soo ma jeedin innaka laa tadri allah dhaha ma ogid marka nabi ciise ma oga waxaa nasaara wadata maryamo binti cimraan war kama hayo nabigeenna maxameda sala allahu alay wasalam waxaan hadda ka dambeeyey oo dadku ay qasayaan oo xumaantaahu lala yimid munkaraadkan war kama hayo soo ma jeedin marka adaa iska qayliyaye wax weyn warba kaama hayaan wax aad tuugaydaaba ee allaha ku maqlaye samiicahay basiirka u qayla dhaanso in tadcuuhum haddaad u yeertaan laa yasmacuu maqli maayaan ducaa'akum yeermadiinna walow samicuu hadday maqlaan hadday maqlaan fardan watiqni ka soo qaad ma sajaabu lakum inima ajiibin oo waxaad weydiisaydaan oo ka dalbaydaan inima siiyeen samada hayaan maa yamlikuuna min qidmiira lwi laftimireed xoogkeedba ma lehe xoogu siina hadday maqlaan xataa ma bixi karaan waxaad weydiisaydaan marka kalena maba inin ogaba soo ma jeedi maynin ogaba wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana yakfuruuna way ku kufri doonaan waa diidi doonaan bishirkikum sharig yeelidiina wadaajinta aad ilaahay cibaadada ugu darteen maalinka qiyaamaha waa la weydiina ahaaulaa iyaakum kaanuu yacbuduun anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayna min duuni maydinkaa yidhi aniga iyo hooyaday laba ilaah waxa weya hanala ka dhigo maadaa yidhi nabi ciise marka la yidhaha waa ku inkira malaa'igtu waa ku inkire qof kastoo saalixoo la caabuday ilaah marka la hor tago waxa weeyaan waa uu ku inkira ee qofka isagu amray ee u dardaarmay kaasuma inkiri karo been laguma sheegi karo meeshaas ilahay hortiisa qofkii markuu noolaa asagu yidhi halla caabudo shiiqaanni maanta adaa nooc colka abaarta cudurka waa kaasa maanta adaa ku aadan daad dhimatalkaan aadayna nolosha iyo geerida noloshaan geeridaan in kugu nacfiroona u ishaara nolosha iyo geerida geeridan ba ku nacfi badaan muxuu ishaaraa kaas markaad dhinto isoo caabudo soo maa isoo tuuga soo maa khalaas kaasuma inkiri karo kaas adigu maanta adaa ku faanaayo berriha ku fakado marka ilahay la hor tago meeshuu ka bixi laha kaasaa laga raba kaasma inkiri karo ila isagaaba amray laakiin nabiyaalka alle malaa'igta qur-aanka caddeey inay beri noqonayan beriqiya beri ay noqonayan maxaa yala iyagu beri ay ka yihin mana amri mana amri wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yakfuruuna way ku kufrinayaan waa diidayaan bishirkikum sharig yeelidiina ilaahi weynaa markuu sidaas xogta noogu warramay waxaad alla ka sokeeyeen la caabudayee la tuugayaa inaysan laftimireed xuubkeed lahayn inaysan maqlaynin dadka tuuga hadday maqlaan inaysan ajiibi karin qiyaamaha inay arintu noqon doonto inay inkiraan oo yidhahdaan annaga nama adnaan caabudin intaas markuu noo sheegay alle wuxuu yidhi walaa yunabi'uka milu khabiiri khabiir waa alle axadka xoog ogaalka mid lamiduhu kuu warrami maayo cid ilaah lamiduhu warbixinku siime cidda warbixintan dhiibayda yaa waaye allah cid lamiduhu warbixinku sii maydo warka uu kuu sheegaya waa biyo kama dhibcaan wax kasoo noqonaya male sidaas uu alla u sheegay wey qofka aan sidaas u aaminin ilaahay ma rumayn qur-aankana ma rumaysan warkan waa waran biyo kama dhibcaan waa sida uu alla u sheegay wax ka soo noqonaa male yaa ayuhannaasu dadow antum idinka alfuqaraa'u kuwa baahanaad tihiin ilallaahi allah ayaad u baahan tihiin wallaahu allena huwa alqaniyu waa mid ka deeqtoon oo ka deeqtoon makhluuqoo dhan alxamiidu waa kan la mahadiyo in yasha allah hadduu doono yudhibkum waa inin tagsiinaa wayeeti wuxuu la imaanaa bikhalqin makhluuq khalqigaasoo jadiidin cusub wamaa daalika arrinkaasu ma ahan inuu idinka idin tagsiiyo oo khalqi cusub la yimaado bicasiisin mid ku adag ma ahan calallaahi alla dushiisa walaa tasiru ma xambaarto waasiratu nafsu naf naftoo waasiratun dembi xambaarsan wisra ukhraa naf kale dembigeed ma xambaarto wain tadcu hadday u yeerto nafsun naf naftaasoo musqalatun la cusleeyey axaddan qof hadday u yeerto ilaa ximlihaa rarkeedana ay ugu yeerto oy tiraa rarkayga iga qaad qayb laa yuxmal laga qaadi maa minhu rarka xaalu ka mid yahay shay-un waxba laga qaadi maa walow kaana walow kaana almadcuwu kan loo yeerayaa haba ahaado daa qurbaa qaraaba mid u saaxiib ah innamaa wax kale maahan tundiru waad u digtaa nabiga suubanow aladiina dadka yakhshowna ka baqaa rabbahum rabbigood bilqeybi maqnaasha xaala uu ku sugan yahay oo wa aqaamu salaata salaada ooga waman tasakaa qofkii isdahira fa innamaa wax kale maahan yatasakaa wuxuu isku dahiraa linafsi nafsadiisa wa ilallaahi alla intikaa ayaa almasiiru noqoshaduna ahaata allah subxaanahu wa tacaala aayaadkanna wuxuu nooga warramin addoommada asagu inuu ka deeqtooyin oo addoommada ilaah caabuda waxaan kalood caabudaydaan iska daaya marka la leeyahay cibaadada addoommadu alla caabudayaan ilaahay dankamale uma baahna allana wax u tarime dadka marka la leeyahay war allaah caabuda waxa alla ka sokoyood caabudaydan iska daaye cibaadadaasu alla wax u tarime ilaahay uma baahna waa ka deeqtoonya dadko dhan hadday gaaloobaan laakiin dadkay dan u tahy ilaahay annagu noo danayna maslaxadeennu nagala hadla ilah wuxuu idhi subxaana yaa ayuhannaas dadow antum idinka alfuqaraau kuwa baahanat dhaqaaq haddaad samaynaydaan haddaad xasilan tahay ilbiriqsi kasta allaad u baahan tihin ilallaahi allaad u baahan tihiin hal shayood alla uga maarantaan lama arko wallaahu allena huwaalqaniyu waa midka deeqtoon oo canilkhalqi ka deeqtoon wax allo wax asaga ka soo haray alle waa ka deeqtoonya alxamiidu waana midka la mahadiyo afcaasha uu sameeya waa wax alla laga mahadiyo aqwaasha oo alla ku hadla waa wax ilaahay lagu mahadiyo sharciga uu dejiyey waa wax ilaahay looga mahadiyo waxa uu soo qadaray waa wax ilaahay looga mahadiyo alxamdu lilah calaa kulli xaal ilaah wuxuu yidhi subxaana in yasha allah hadduu doono yudhibkum waa idin tagsiina oo idinka dhan ayuu idin halaagaa wayaati wuxuu la imaanaa bikhalqin bimakhluuqin makhluuq makhluuqaasoo jadiidin cusub tan kale war ilaah ha caasinina alla caabuda marka laidin leeyahay alla awood wuxuu leeyahay inta dhammaan idin xaaqo oo idin halaago kuwa isaga caabuda inuu keeno malaaigta aan ilbiriqsi ilahay caasin ilahay isaga abuurta noocuu rabuu keeni karaa inta idinka idin xalaal laakiin waa raxmad ilaahay waa inin kaadina waa inin seeta dherayna waa inin dibdhiga waa laydin waanina rasuulaa la soo dira kitaabaa la soo dejina ilaahay xilmigiisa iyo dulqaadkiisa tusayda adigoo ilaahay caasina habeenkii gafa maalinkii gafa a ilaahay kuu kaadina markaasuu le war ilaah ka cabso war dib u soo laabo war hawadaada ha raacin war cagta dhulka dhig markaasaad hadba iska sii shabkaxsane adna ilah wuxuu idhi subxaana wamaa daalika arrinkaas oo ah idhaabukum wa ityaanu khalqin jadiid in idinka laydin tagsiiyo oo laydin halaago oo lala yimaado khalqi cusub arrinkaasu ma ahan bicasiisin mid ku adag calallahi alla dushiisa wamaa daalika arrinkaas daalika halkaa lagu ishaarin ey idhaabukum wa ityaanu khalqin jadiid in idinka laydin tagsiiyo khalqi cusubna la keenaa bicasiisin mid ku culus oo ku adag maahan cala allahi alla dushiisa waa ufuda raxmadiis wey marka dibdhiga uu ilaahay ciqaabka annagoo mudan naga dibdhigo walaa tasiru ma xambaarto waasiratun naf dembi xambaarsan waasira waa sifa limawsuufin maxduuf mawsuufkee layska xadf walaa tasiru ma xambaarto nafsu naf naftoo waasiratun dembi xambaarsan wisra ukhraa wisra nafsin ukhraa naf kale dembigeed ma xambaarto naf dembi xambaarsa naf kale ma xambaarto bifadli illaah wa ixsaanihi waxaa ka mid ah waxa weeyaan qof inaan qof dembigiis la saarin qof dembigiis qof la saari ma aabbaha loo qaba maa caruurkuu dhala dembigiis hooyada caruurka dhish dembigeeda loo qaba maa caruurkana aabbihiis iyo hooyadiis dembigooda loo qaba maa ilaahay cadligiisay taasuna ka mid cadliga ilaahay ka mid haddaan sabab jirin haddii sabab jiro hadde oo aabbaha caruurta u dayaco oo usan waxa weeyaan tarbiyaynoo xaqii u sheegin haddee dembiga waxbuu ku leeyahy hadduuba asagu hadde dalaalka ugu yeero inta diishka usoo dhigay yidhi macallinkan wax ka faa'iida adduunka aad la socotaanna inta shaydaan guriga soo dhigayna haddee asagaaba dembiga iskale soo maa markaas waxaa imaanaydaa walayaxmilunna ahqaalahum wa ahqaalan maca ahqaalihim wallaahan ku dhaartu ilah yidhi dembigooday dusha saaranayan dadka dadka baadiyey dembiyaasha kalena dushay saaranay dadkii ay baadiyeen marka taas ma ahan dembi kale inay xambaareen ayagaa iskale qof haddaad bidca ugu yeerto qof haddaad shirki ugu yeesho haddaad qof fisqi ugu yeerto waxa weeyaan dembigaagana waa leedahay asaga kiisana waa lagu saara asagana loogay jimcima oo lama laha qofkaasaa ku baadiyey adigu iska madax bannaanaad asaga laftiisu mukallaf ahay mog asaga dembi uga yaraama laakiin asagu intoo kalead aduguna leeda taasna macnaheeda maaha in dembi kale lagu saaray hale qofkan adaad dalaadka ugu yeeray marka aayaadka dhahaya qof dembigiis qof la saari maa iyo aayaad kale dembigaaga inta lagu saaraa dadka kalena lagu saaraa way iswaafaqsayn iskama soo horjeedaan maxaa yeelay dembigan qofkan kale waxaa lagu saaraa markaad ugu yeerto adugu ood sabab ugu noqoto laakiin wax sababa kuma lihi ya wax sababa kuma lihi ma ujeedaa nabigu wuxuu sheegay sal allahu calay wasalam dadka nool nool haddii laga dhinto qofaa laga dhintay dadkii noolaayaa booyey kan qabriga ku jira oo loo booyayo waa la cadaaba booyinta qofka noola loo cadaaba macnaheeda culimmadu waa fasireen aayad qur-aana taa la yidhahda ma dhici karto in loola jeerixi u booy ilaa dembigaas maba samayn qofkaanu laakiin waa isagaa ka dardaarmay ama waa ogaa dadkaanu inay booyi doonaan markaasuusan dhihin habooyinina ama asagan waxa weeyaan isagoo og in dhaqankaanu jir uusan ka reebin ama isagaaba ka dardaarmay sababuu ku leeyahay wey sabab uu ku leeyahay alloo cadaaba dadka noolnool booyintooda alloo cadaaba kii qabriga ku jira welidaa sidaas daraaddeeda looma booyo dadka kaa dhin yaan lagaa cadaabin marka waa noocaas marka qofku dembigu sabab noqdo waawaa la saara laakiin haddaad dembiga waalidka aad beri adugu ka tahay dembiga caruurtaada aad beri ka tahay oodan adugu sabab ku lahayn qof qof loo qaba ma qof qof loo qaban ma walaa taziru ma xambaarto waasiratu nafsu naf naftoo waasiratun dembi xambaarsan wisra ukhraa wisra nafsin ukhraa naf kale dembigeed ma xambaarayso wain tadcu hadday u yeerto nafsun soo qadaro naf waa sifatu limawsuufin maxduufin muqala wain tadcu hadday u yeerto nafsu naf naftoo musqalatun la cusleeyey oo dunuub lagu cusleeyey bidunuubiha lagu cusleeyey hadday u yeerto mafcuulkiiya maxduufa axaddan qof hadday u yeerto naf oo dunuubu dusha ka saaran tahay oo culays saaran yahay hadday qof u yeerto oo maxay ugu yeeraa qofka ilaa ximlihaa rarkeeda ximliga waxaa la yidhahdaa maa yuxmalu calaa dahri wahayri waxa dhabarka la saarto oo culus ama meel kale la saaro oo la qaado waa rarka qofka saaran hadday dunuubta ay ku rarantahay ugu yeerto qof kale oo ay tidhaahdo warkaala ilaqaad warkaala ilaqaad hadday tidhaahdo laa yuxmal laga qaadi maa minhu ximliga xaaluu ka mid yahay shayin waxba hal shay laga qaadi maa maalinka ilaahay la hor tago hadday naftu yaabto oo ay naf kale inta u yeerto tira warwaa dunuubtay ugu badatee wax yar iga qaad waxa weeye naf naf wax ka qaadaydaa ma jirto ilaa wuxuu ihi subxaana walow kaana haba ahaaba kaana isimkeeda waa maxay walow kaana almadcuwu kan loo yeeraa oo la leeyahay war dunuubta wax iga qaad hadduu raba ha ahaado daa qurbaan mid qaraabo u saaxiiba dad xataa qaraabadaad u yeerto oo aad u yeerto gabadhaad dhashay ood u yeerto wiilkaad dhashay ama aabbaha ama hooyada ama zawjkii ama zawjadii in yar kaa qaadi maayaan in yar kaa qaadi mayaan qur-aankuna macnahaas uu isku raacraaca laa yajzi waalidun can waladi kama gudaayo waalidku caruurkiisa walaa mawluudun huwa jaasin can waladihi shaya waladku waalidkiis wax u tarima oo kama qaaban karo waxa weeye waalidna waladkiis wax ka gudin ma ma garatay bal waaba kala caranaya yowma yafiru almaru min akhiih وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه محاد الله كلا عرار محاقف قف وحوى قادي وايي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يقني قف والبوحة قعنت أقول وح عليس كفلا آه. وح أسلي كفلا أي قف والبابا حيا أو كم مشغول سيء sidaas daraaddeed oo cikrima oo taabiciya aayadda markuu fasiraayo wuxuu yidhi waxaa dhici doonta in waalidku uu maalinka qiyaamaha carruurkiisii ku dhego oo yidha yaa bunaya ayu waalidin kuntu laka carruurkaygiio wiilkaygii yaraayo waalid nuucee ah ayaan adduunka kuu ahaa adduunka waalidiintu waa badnaayeen midaa dhalay dhulkana ku tuura uga tegey oon warba ka hayn midna siduu u dhalay u koolkoolaayo u kori soma jeedin waalidkii koriyey ee aan waxba ka hakran ayaa waladkiisii ku dhegayay oo le maandhow balnuuce baan ahaa adduunka waalid sidee ahaan ahaa markaasuu ammaanayaahuu leeyahay aabbo waxaad ahayd mid qayr badan oo qayr badan oo intaas ah markaasuu le maandhow maantaan waxaan u baahanahay dhuuracasa qadarkeed oo xasanaada oo aan uga badbaado balaayada aad u jeedo maanta waad u jeeddaa dhibku meeshu maraa war maandhow dhuuracasa qadarkeed si bal inaan ka badbaadiin kale dhibkaan markaas wuxuu leeyahay ma awoodo inaan ku siiyo waladku aabbow yaraa waxaa dalbatay laakiin waxaad ka baqaydaan ka baqa oo dhuurcasadaas inaan inta miisaankayga ka dhimanaado aniga laicdaabaan ka cabsana laakiin yara waxaad iga dalbata saasuu leeyahy zawjkiiya zawjadiisii leh nin nuuceehaan ahaa bal rag badanaa dumar qabay laakiin mid waa un magacu yaalu ahaa isagaaba si waxa weyn u qayilaay caloosha la soo aroorayeen saasaa kaas moogtaa kaasu hadli ma karo isagaaba farqa lagu hadhigan yahay laakiin kii wax walba u taagnaa ee xaqiisa gutay aala zawjadii nuucaan aha anugu bali weyn markaasay leedahay zawjkan u fiican adag oo xaqa guta oo maasha allah markaasuu leeyahay maanta dhuuracasa qadarkeedisi bal inaan uga badbaado dhibaatada jirta yar ahay leed waxaad dalbata waa wax yar laakiin waxaad ka baqaydaan ka baqa ma ku siinayo soo ma jeeda marka naftu culayska sidaa hadday naf kale u yeerto oo ay tiraahdo wax iga qaad ma ka qaadayo ma ka qaadayo marka qofnaw qof ha isku hadlayn waxa weeyaan anaa farqa kugu duubayo iyo waxa weeyaan silsiladan ku dhegiyo indhaha isku dheji iyo indhahaaga hadeer kala qaado waxa weyan ha isku dhejin indhaha ha isku dhejin kala qaad waxa alla kuu siiyey waa inaad wax ku fiirido ood xaqi baadilka ku ogaado laakiin indhaha isku dheji anaa farqa kugu qabanaye waa baadil wallah meel xun uuna kaaga soo horjeesana meesha caruurkaaga kaa cararayo ma waxaad umalayna wadaadkaas ku istaagayo laa ilaaha illaa anta been badan marka ilahay in looga cabsado wey ilaah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi innamaa wax kale maahan tundiru nabiyo waxaad u digtaa aladiina dadka yakshawna ka baqa rabbahum rabbigood bilqeybi maqnaasho xaala uu rabbi uga sugan yahay ilaahay weyne subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy waxaad u digtaa nabiyow dadka rabbi ka baqa oo dadkaan rabbi ka biqin miyaa nabigu u digay waa u diga laakiin aayad kala caddaynayda dadka rabbi ka baqaya iyo dadka kalea nabigu waa u digaa laakiin digidda waxaa ku intifaacaya oo wax ku dheefaya dadka rabbi ka baqaya sidaas daraaddeeda kuwa aan rabbi ka baqayn in loo digo iyo inaan loo digin waa isku mid oo waxay iskaga mid ka yihiin waa maxay dhanka xujadu ku oogmayda iskaga mid kama ah oo dembiga ay ku mudanaya laakiin waxay isku mid ka yihiin nacfilcaanta sawaaء عalayhim aandartahum am lam tundirhum laa yuminuun inamaa tundiru man itabca dikra wakhashya raxmaan bilgayb ila wuxuu le isku mid wey inaad u digto iyo inaadan u digin waa isku mid ma ku rumaynaya kaliya adiga waxaad u digtaa digidaaba anfacaydaa dadka raxmaan inta ka baqay qur-aanka raaca ee waxa qur-aanku sheegaya dhegta u raaricina ee meeshii u caddaataba dhaqan iyo diinka dhigana aayadan macnaheedu waa cadyahay caqiidadan caqiidu ka dhigan amarkaanu waa cadyahay allah ku amray waa samayn waxaan allah reebay waa ka fogaan dadkaas qur-aanka la socda ee taaka taakada qur-aanka ula socda dadkaasa digiddu anfacayda marka dadka alla ka cabsadaad u digaydaa macnaheedu ayaga anfaci wey aayaddaas kala fasira suuratu yaasiin bilhaybi halkaa laga xaalayn rabbahum mafcuulkaa laga xaalayn oo waxay tahay iyagoon rabbi u jeedin dadka ka baqa dadkaas wey dadka digiddu anfacayda waxaa kaloo laga xaalay karaa yakshawna faacilkeeda macnuhu markaas waa maxay wuxuu noqonayaa waxaad u digtaa digiddu anfacaydaa dadka ka baqa alle ayagoon dadka la joogin ilaa dad waxaa jira markay masaajidda joogaan oo dadka la joogaan maasha allahu aho aad u fiican laakiin mar alla markuu ka baxo oo intuu yiqiin iyo saalixiintii ka dhex baxo waa dadka kan ugu faajirsan khiyaanada iyo beeca suyuyeela iyo beenta iyo sirta iyo makriga iyo xaaraanta iyo shahwa raacidda waxa wey waa every markuu dadka la joogaan maasha alladu malaynaysa marka kuwaas waa waxa wey waa nuuc nifaaqa sooma waa riya camalkooduba dad ilaahay ka baqa maaha waa dad adniga ka baqa intuu waalidka aabbihi hooyo u jeedo masjidku taagaya cunugaan mar alle markuu aabbihi hooyo ujeedi waayo khalaas tegi xaaraantiisuu wata marka kaas waxa wey everw waa everw qofka waxaa la rabaa cidou ka baqaya alla inta khalaas xumaanta uu iskaga ilaaliyo allah kugula xisaabtama haddaad kaligaa tahay iyo haddaad dad la joogtan waa isku mid uu wanaagga u sameeyo allah kaa abaalmara sidaas weeye dadkaas way anfacayda marka labada macnaba waa saxiix ilaah wuxuu idhi subxaana inamaa wax kale maahan tundiru waxaad u digtaa digiddu anfacdaa aladiina dadka yakshawna ka baqa rabbahum rabbigood bilqaybi maqnaasho xaalu rabbi uga sugan yahay wa aqaamuu dadka ooga asalaata salaada ooga waman tasakaa qofka isdahira xumaanta shirkiga iska dahira fa inamaa wax kale maahan yatasakaa waa isdahiraa linafsi nafsadiisu isku dahira qofkii alla ka baqaa naftiisu u daneey qofka isdahira ee shirkiga bidcada macaasida xumaanta fujuurka iska dahiraa naftiisa u soo laabana nacfigaas ee ilaahay wax uma tarin qofka waxba uma tarin wa ilallaah alla intii ka ah ayaa almasiiru noqoshadu ahaato allaan la hortegin markaasay anfacaydaa qofkii isdahiray qofkii isdayacay naftiisana markaasuu halaagsamaya wamaa yestawi ma sinna al acmaa indhoolaha xaqa ka indhala ee jaahilka ah iyo walbasiiru midka xaqa iyo baadilka kala arka ee caalimka ah waladulumaatu mugdiyaalka kufriga iyo wala nuuru iimaanka nuurkiisuna ma sinna waladillu hooska jannada iyo walalxaruuru kulaylka naartuna ma sinna wamaa yastawi ma sinna al axyaau dadka noolnool oo mu'miniinta oo quluubtooda iimaanku ku jiro iyo walal amwaatu gaalada dhimatay qalbigu madoobaaday ma sinna ina allaaha alle yusmicu waa maqashiiyaa man yashaau qofkuu doono wamaa anta adiga matid nabiga subanow bimusmicin mid maqashii kara man qof filqubuuri qubuuraha ku sugan in anta maa anta adiga ma tihid ilaa nadiirun dige maahana wax kale ma tihid innaa annaga arsalnaaka waa ku dirnuu ilaahay yidhi bilxaqi hanuun xaalaad ku dheehan tahay iyo xaq bashiiran xaalaad u bishaaraydana dadka ku raaca biljanna wa nadiiran xaalaad uga digaydo dadka ku beeniya naar wa in min ummatin maa min umma ummad ma jirto ilaa khalaa waxaa tegey fiihaa ummadaas dhexdooda nadiirun mid u diga wa in yukadibuuka hadday nabiga subanow gaaladu ku beeniyaan oo towxiidka diidaan faqad kadaba waxaa beeniyey aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey jaa'athum waxaa u timid rusuluhum rusushoodii bilbayinaati mucjisooyin cadcaday ula yimaadeen wa bizuburi kutub qoranna waa ula yimaadeen wa bilkitaabi kitaabna waa ula yimaadeen kitaab almuniiri alwaadixi ee cad uma akhadtu waa an qabtow ilaah yidhi aladiina kuwii kafaruu gaaloobay fa kayfa sidee buu kaana ahaaday nakiirii aniga inkiridaydii aan inkiray beeninta rususha la beeninaa see noqday allah subxaanahu wa tacaala wuxuu haddana nooga warramin dadka rususha raaca ee kitaabka alle iyo waxyiga rususha loo soo dhiibay iftiinka ka dhigta iyo dadka iska shabkaxsana inaysan sinnayn ila wuxuu ihi subxaana wamaa yastawi ma sinna alacmaa kan indhahala ee hanuunkii ka indhahala ee jaahilka ah jaahilna waxa ugu weyn gaalka waa kan dadka ugu jaahilsana waa gaalka marka qofka jaahilka ah xaqii ka indhala hanuunkii rususha lala soo diray ka indhala iyo walbasiiru midka wax kala arkaya caalimka ah ee ka faa'iidaystay rususha kutubtii lala soo diray ee wax ku iftiinsanaa labadoodu ma sinna ma sinna walaa dulumaad dulumaatulkufri yaa loola jeedaa gaalnimada mugdiyaalkeeda waa mugdiyaal gaalnimadu iyo wala nuuru leeda dambaa silaa mar walba iyo wala nuuru iftiinka iimaanka nuurkana waa nuuruliimaan marka ma sinna taasun qur-aanka marar badan u fiiriya wuu soo celceliyaa marka dulumaad la sheegaa jamaca laga dhiga marka la sheegayo nuur iyo iftiinkana waxaa laga dhigaa halmida waa maxay xaqu waa mid laakiin kufr kufrigu tiradii ka bat iyo dalaalka duruqda naarta lagu gelaa tiradii ka bateen welidaa saas daraaddeeda sala allahu calayh wasalam nabigeena suban wuxuu noo sheegay ummaddan nabi maxamed iska daa gaalada kale kuwa nabi maxamed rumeeyey waxaa ka mid noqonaa toddobaatan iyo laba firqo oo ahlulbidca oo muslimiin weeye ogow waa dad muslimiina laakiin ahlulbidca oo naar mudan toddobaatan iyo labadaas midba dariiqu ku socda mid midba la socda lama arko mid walbana toddobaatan iyo labada dariiq dariiq walbana naartu taga kowan marka dulumaadku tiradii ka bata duruuqda naarta gashaa tiradii ka bada laakiin dariiqa jannada gala waa hal mida bis waa dariiqi nabi maxamed sala allahu calayh wasalam ma jirto warka juhalada oo dadka gabola waxa weeye markii xoogaa laga niqaasho masaa'ilka diiniga waraan isla fiirinno aan baarno waxbuu ku dhegan yahay xujana uma hayo markaasuu leeyahay war ilaahay jannadiisu qofa dariiq inuu ka soo galaa dhacdee dhib ma lehe taada wada taydan wadaa taas waa dalaal acuudu billaah war ilaahay jannadiisa hal dariiqaa taga waa dariiq nebi maxamed sala allahu calay wasalam ma jirto ilaahay kitaabkii sunnada nabiga laga heli maa qofo dariiqu raba ha maro janna isku noo ballan ma jirto maxaaba rasuulba loo soo diray kitaabna loo soo dejiyey haddii qofo miduu maro ku dadaalo janna iskaga helay hal dariiq wey qur-aanku marka nuurka miduu ka dhiga mufradu ka dhiga dulumaadkana jamc laga dhiga maxaa yal qofka yahuud noqda iyo midka kristan noqda iyo midka majuusi noqda iyo kambuudiga ah iyo mushrika quburiga ah iyo mid kulligood u ahlu dalaal naarayna u socdaan mid mid la socdaana kuma jiro soo ma jiro marka dulumaadku waxa weeyaan aaday u badan yihin ilah wuxuu ihi subxaana wala dulumaatu mugdiyaalka kufriga iyo wala nuuru wanuuru nuuru liimaan iimaanka nuurkiisuna ma sinna ma sinna wala dillu harka jannada waa jannadii adillu iyo walalxaruuru kuraylka waa naartii ma sinna ma sinna macnaheeda indhala-aanta iyo mugdiyaalka waxaa ka dhalanaya naar indho inaad xaqa u yeelato nuurul iimaanna qaadatana janna ka imaanaya marka macnaheeda fiiri adduunka dadku ma sinna aakhirana sinaa mayaan waa intaa dadka adduunka maxay kala noqdeen alacmaa waalbasiir qof ka indhala hanuunkii nabyaalku la yimaadeen iyo qof indha u leh oo ku dhaqmaya adduunka dadkii maxay noqdeen dulumaatulkufri mid ku nool iyo nuurul iimaan mid ku nool sow saas amay sinan yihiin adduunka ma dhacdo aakhiran inay sinaadaan adillu oo hooskii jannada ah oo ay iska leeyihiin waa jannadii laftirkeedi dilliga hooska la sheega waa jannada laftirkeedii jannada xaruurka kulaylka la sheegana waa naarti labadaasa iyaguna kala yeelanaya marka adduunkana dadku ma sinna aakhirana sinaa mayaan wamaa yastawi ma sinna alaxyaau kuwa noolnool xayaatada xayaatuliimaana loola jeeda dadka quluubtoodu nooshahay oo quluubtoodu iimaanka ku jiro iyo walal amwaatu kuwa dhintayna ma sinna amwaadana waxa loola jeeda mowtulkufr loolama jeeda kuwa qabuuraha ku jira dadka waxa weeye noolnool ee qalbigoodu nool yahay ee quluubtoodu iimaanku ka buuxo iyo dadka qalbigoodu madoobaadee kufaarta ah ma sinna ma sinna ina allaaha alle yusmicu asagaa maqashiiya man yashaau qofku doono hanuunka asagaa maqashiiya oo qofka hanuunka waxa geliya oo qalbiga ka geliya waa allah qofku doono qalbigiisuu hanuunka gelinaa qalbigiisa ilaahay noolayna qalbigiisa ayaa ilaahay noolayna subxaana wa tacaala in loola jeedo waxa weya wamaa yastawi laxyaau walalmwaad in axyaa loola jeedo dadka iimaan kale waxa weeyaan amwaadana loola jeedo gaaladana aayado badanoo kale alla ku caddeeyey awaman kaana meytan qof meyd ah fa axyaynaahu aan noolaynay u ilaayi oo muumin aan ka dhignay wa jacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas oo aan siinay nuur uu dadka kula dhex socdo waa nuurka cilmiga kaman miluhu fi ulumaati laysa bikhaarijin minha ma wuxuu la mid yahay qof waxa weya mugdiyaalka kufriga ku jiroon ka baxay ma sino inamaa yastajiibu aladiina yasmacuun qur-aanka waxaa ajiiba dadka wax maqlaya inamaa yastajiibu ladiina yasmacuun wlmowtaa yabcahum allah kuwa dhintay allah soo bixina kuwa dhintay loolama jeed kuwa qabuuraha ku jira gaalada wey biijmaaci lmufasiriin wlmowta aayadda suurat ancaam wlmowtaa yabcahum allah qur-aankan waxaa ajiibaa muminiinta gaalada diidayna qiyaama noo ballan saas w walmowtaada la sheega waa gaalada loolama jeedo kuwa dhinta aayado kala ka hadlaya dadka dhinta in lasoo bixina ee walmowtaadu waa gaalada marka sidaan weeye aayaddan wamaa anta adiga nabiga suubanow ma tihid bimusmicin mid maqashii kara man qof filqubuuri quburaha ku sugan dadka qubuuraha ku jira adugu wax ma maqashii kartid maxaa loola jeeda ma waxaa loola jeeda haddaad qabriga ag istaagtood la hadasho ku maqli maayaan loolama jeedo mana ka hadlaydo aayad macnahaas maba ka hadlaydo aayaddaas bal fiiriya dhammaan mufasiriinta kuwa selafka fiiriya ibnu jariir dabar fiiriya ibnu kaiir ka fiiriya dhammaan adwaa bayan tafaasiirta ahlu sunnaha dhan fiiriya oo selaf iska daa khilaafka dambe hal midku akimid aayaddu waxay ka hadlaydaa dadka dhintay suurtagal ma tahay inta wacdido inay ku intifaacaan qur-aanka miyay suurtagalta nuucaasoo kale weeye gaalada qalbigoodu madoobaadee loo qoray inay gaalnimada ku dhintaan hanuunka ma geli karti saas wey ibnu jariir dabari wuxuu yidhi wamaa anta bimusmicin waxaa loola jeedaa uu yidhi kamaa laa yaqdiru an yasmaca man fi lqubuuri kitaab allah fayahdiihim bihi ila sabiili rashaad sida uusan u awoodin dadka qabri qubuuraha ku jira kitaabka alle inay dhegaystaan oo ay xaqa kula hanuunaan fakadalika laa yaqdiru an yanfaca bimawaacid illaah wa bayaani xujajihi man kaana mayita alqalbi saas loo yidhi ayada sida uusan u awoodin qofka qabriga ku jira inta qur-aankan dhegaysto oo tafsiirkan ka qayb galo ilaa hadda waxbuu ogaaday qabrigii waxbuu ku ogaaday soo maaha ta qur-aanka dhegaysto inuu hanuunkii ku garto oo hanuunkii ku raaco oo kitaabka ku nacfiyo sida dadka qabriga ku jira aysan u awoodin nuucaasoo kale weeye gaalada qalbigu dhintay qur-aanka kuma nacfinayaan taasoo wey ayad waxay ka hadlayda amaa qofka qabriga ku jira war may maqlayda haddaad inta atal ag istaagto ma ku maqlaa mase kuma maqlaa suuratu namli inoogu soo socota insha allah saddexda qowl oo ahlcilmigu ka leeyihiin iyo qowlka sawaabka xaggaasa noogu imaan doonta iyo adwaa ulbayaan insha allah marka waa noocaas in anta maa anta marka aayaddan waxay ka hadlaydaa waxa weeyaan dadka qubuuraha ku jira sida aadan adigu qur-aanka inta ugu waanido aysan ugu nacfi karin gaalada qulubtoodu imata waa noocaas marka wamaa anta bimusmicin man filqubur waa saas ma maqashii kartid kuwaas inta waanid amaad maqashii kartaa kuwan gaaladaanu qulubtu dhimatayna waa saas waa kuwa loo qoray inaysan hanuunin wey kuwa loo qoray inaysan hanuunin wey in anta kaliya waa fiiri ayad wax ka dambeyn in anta maa anta adiga ma tihid ilaa nadiirun dige unbaa adiga inta maqashiyo gaaladan qulubtu dhimatay hanuunka qalbiga kama geli kartid kaliya shaqadaadu waxay tahay inaad u digto bis xujadu ha ku ooganto xujadu ha ku ooganto idan meeshaas waxaa kuu caddaanayda wadiifada lagaa rabo adiga qofka muslimka oo diinka sheegaya wadiifada laga rabo nebi maxamed maxay tahay wadiifadiisii adiga wadiifadaadu waa digid inaad xujajka ilaahay caddaydo adoo dadaalaya u naseexaynayo amaa hanuunka qofka qalbigaana ka gelido shaqadaadiiba maham mana awoodid nabi maxamed aa laga anfinaa soo ma jeedi waa noocaas wey marka wamaa anta bimusmicin man fi lqubuur waxay la macno tahay inaka laa tahdii man xabuud laa tahdii ma hanuuni kartid oo kale waa ila wuxuu yidhi subxaana innaa annaga weli waxaa la sii caddaynaa wixii nabiga shaqadiisu aheed hanuunka qalbiga kama geli kartid gaalada innaa annaga arsalnaaka waa ku dirnu ilaahay yidhi bilxaqi xaqnimo xaalaad ku dheehan tahay bilxaqida waxaa laga xaalayn mafcuulka xaqnimo adoo ku dheehan hanuun wataan ku dirnu waxaad waddaa hanuun waayihiin waa xaq cad waxaa kaloo laga xaalay karaa faacilka innaa annaga arsalnaaka waa ku dirnay bilxaqi muxiqiina xaalaad nahay kuwa xaq ku sugan oo sugay bashiiran xaalaa tahay mid bishaaraynaya man sadaqaka biljanna qofkii ku rumeeyo janna inaad ku bishaarayda saasaan kula dirnay wa nadiiran xaalaa tahay mid digaya man kadabaka binnaar cani naar waxa weeyaan inaad qofka ku beeniyo naar uga digto sidaas ayaan kuu dirnay ilah wuxuu ihi subxaana wain min ummatin maa min umma ummad ma jirto ilaa khalaa waxaa tegay fiiha dhexdeeda nadiiru mid u dega ummad kastooo tagtayna ilah wuxuu leey adiga kaliya maantan waa sunnatullah ummad kasta oo tagtay mid u diga ilaahay u dira kullu umma waxa weeyaan mid u diga innamaa anta mundir walikulli qowmin haa qowm kasta waxay leey dad hanuuniya marka dariiqadii u weeyo ummadaana adna lagu soo diray waxaa lagugu soo dirayna waa bashiir nadiira inaad ila wuxuu ihi subxaana wayukadibku hadday ku beeniyaanna soo hartay marka adiga shaqadaadi maahan inaad hanuunka qalbiga gelida hadday ku beeniyaanna waxa weyan dhegayso waxa weeyaan uswaad leedahay nabiyaalkii ka horeeya la beeni jiray ayaguna usway leeyihiinoo gaaladii rususha beeni jirtay waxay la kulmi jireen ay la kulmaayeen adiguna uswaad leedahay nabiyaalkii ka horeeya la beeni say u sabreen u sabr ilah wuxuu ihi subxaana wain yukadibuuka hadday ku beeniyaan nabiga subanow gaalada faqad kadaba way beeniyeen aladiina gaaladii min qablihim gaaladan ka horreyday jaacathum waxaa u timid markay beeniyayaan maahan inay fahmi waayeen rususha waxay la timid rususha xaqoodu waa cadda maahan in la fahmi waaye ilah wuxuu ihi subxaana jaacathum ummadahaas horeto oo xaqa beeniyey waxaa u yimaadeen rusulum rusushoodii bilbayinaati xujooyin cadcad oo aan shubho lahayn ay ula yimaadeen wa bizuburi kutub qoranay ula yimaadeen kutub oo maktuubaha qoran ay ula yimaadeen wa bilkitaabi kitaabay ula yimaadeen waa si ta'kiid kitaabkaasoo almuniiri alwaadixi waa lazim kitaab cad ayay ula yimaadeen had marka macnaheeda rususha marka la beeninaa maahan waxay la yimaadeen wax cad maahan ee waxa weeyaan xaqiyo cad ayay dadku diidi jireen marka nebi maxamed haddii lagu diiday macnaheeda maahan inaadan dadka xaqa u caddayn ma aha waxa aad la timid inaysan caddayn waa cadda laakiin ummadda badankoodu xaqoo caday diidaan xaqoo caday diidaan ayagaa soo hartay dariiqadaanay leeyihin ilah wuxuu yidhi subxaana uma akhadtu waan qabtay alladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo rususha beeniyey waa aan qabtay ciqaaban ku qabtay wey waa cadaab ilah wuxuu yidhi fa kayfa sidee buu kaana ahaaday nakiri inkiridaydii hadday dunuub galeen oy rusushii beeniyeen ma iska daayey oo waa la iqraariyo waa loo ogolaada inay ku noolaadaan kufrigooda mase waa lagu ciqaab ciqaabiddu mogta waa inkirid waxay ku sugan yihiin lagu diidanya waan ku inkiru ilah yidhi beeninta ee say noqoto waqacad mawqiicaha meeshii ku habboonad ee dhacday soo maaha sow ma ahayn mid weyn oo lagu cibro qaato sidaas weeye marka taasay sugayaan weye qaala tacaala ilaahu wuxuu yidhi alam tara miyaadan ogey nabiga subanow anna allaaha alle ansala inuu soo dejiyey min asamaa'i kor maa an biyo inuu ka soo dejiyey oo fa akhrajna aan soo saarnay bihi bisababi ilmaa biyaha sababtooda hamaraatin midhayaal midhahaasoo mukhtalifan ay iskhilaafsan yihiin alwaanuha midabyaalkeeda wa min aljibaali buuraha ayay ka mid ahaadeen judadun jidad ama wadooyin wadooyinkaasoo biidun cadcad iyo wa khumrun kuwa gedgaduudan kuwaasoo mukhtalifun ay iskhilaafsan yihiin alwaanuha midabyaalkeeda iyo wa qaraabiibu kuwa madow badan suudun oo madmadow wa min annaasi dadkay ka mid ahaadeen waddawaabi dhul socotaday ka mid ahaadeen wal ancaami xoolahay ka mid ahaadeen sinfu nuuc sinfigaasoo mukhtalifun uu iskhilaafsan yahay alwaanuhu midabyaalkiisa ikhtilaafan iskhilaaf iskhilaafkoo kadaalika sidaas hore ee dhulku isku khilaafsan yahay ah innamaa wax kale maahan yaksha allaah alla waxaa ka baqa min cibaadihi addoommadiisa xaalay ka mid yihiin alculamaau culammada ina allaaha alle casiisun waa mid awood laho qaalib ah hafuurun oo dembi dhaaf badan ilaah subxaana wuxuu nagu baraarujinaa awooddiisa kamaalkeeda waxyaalo cajaa'ib badan oon arki karno ilah wuxuu idhi subxaana alam tara miyaadan ogeyn waa ru'ya cilmiya oo ru'ya qalbiye ah alam tara miyaadan ogeyn nabiga suubanow anna allaaha alle ansala inuu ka soo dejiyey min asamaa'i kor maa anbiya inuu ka soo dejiyey oo fa akhrajnaa iltifaadaa la yidhahdaa marka hore qeybaa laga hadlaya anzala allaa soo dejiyey kadibna akhrajnaa annagaa soo dejinu ilah yidhi oo iltifaad inta qeyb laga yimida mutakalim laga dhigay faakhrajnaa waxaan ku soo bixinu ilaah yidhi bihi bilmaa biyaha sababtood amaraatin midhayaalaan ku soo bixinay midhahaasoo mukhtalifan uu iskhilaafsan yihiin alwaanuha midabyaalkeeda waa awood ilaahay lagu garto biyo keligoora hal meel ku da'ah markaasa waxaa soo dhalanaa midho tiro badan oo mid dhanaan yahay mid macaan yahay mid meel dhexe yahay mid dhedhanba uusan lahayn ayaa soo baxaa waxa soo ilaahay kusoo saaraan waa hal roob oo isku mid ah ama hal webi taas waxay ku tusaydaa awoodda ilaahay kamaalkeeda subxaana wa min aljibaali dhulkii haddana la aaday wa min aljibaali dhulka waxaan rabaa wa min aljibaali buuraha ayay ka mid ahaadeen judadun wadooyin judad waa jamcu judda judda sida muddatun muddad judadun wadooyin oo soomaaliduba jid ay tiraa waddada ama dariiqa marka waa un carabigiiyo wax yar xoogaa la taxriifiyo marka jidku marka judad waa jamcu judda judaduna waa jidka wey jidka ama wadada ama dariiqa wey judadun wadooyin wadooyinkaasoo biidun cadcad oo dhulkii hadduu cad yahay oo caracad yahay markii waddo laga dhigo waa sii caddaana waa xumrun kuwa gadgadudana ka mid ah waa hal dhuloo ilaahay goglay meel waa caddaha meel waa gaduud waa xumrun kuwa gadgaduudan gadgaduudkaasoo mukhtalifun ay iskhilaafsan yihiin alwaanuha midabyaalkeeda iyo wa qaraabiibu kuwa madow badan hirbiibka waa midka madowga aad u daran suudun oo madow waxa weeyaan waa ta'kiid carabiga waxaa badan suudka inta la hormariyo hirbiibka in laga dabamariyo maxaa yaele waa madowga aad u daran hirbiibka laakiin waa la hormariy sidaas daraadee mufasiriinta waxaa arkaydaa taqdiim iyo taakhiira ku jiray qaar yidhahda laakiin nadaraa ku jiro yidhi xaafidku xabsideedaa loo leeyay waxaa ku jira kuwa madow badan oo madmadow kuwa madowgu aad u daran yahy oo dhulka qaar waa madow qaar madowgiisu aad u sii daran yahy ilah wuxuu uhi subxaana wa min annaas dadka ayay ka mid ahaadeen iyo wadawaabi dhul socotada waxa weeyaan dawaab dawaab waa jamcu daaba daabana waxaa la idhahdaa kullu maa yadubu calaa wejhi alard dhulka korkiisa wixii ku socda daabbaa la yidhahdaa dhulka korkiisa wixii ku socda daabbaa la yidhahdaa oo qoobba ku socda xooluhu waa ka mid xooluhu waa ka mid ilah wuxu uhi subxaana wa min annaasi dadkay ka mid ahaadeen wadawaabi dhul socotaday ka mid ahaadeen walancaami xooluhu ka mid ahaaday sinfu nuuc marka fiir xooluhu dawaabta waa ka mid yihin taasoo kale waxa lahahdaa cadfu khaas cala alcaam dawaabtu waa caam xoolihiina waa soo gelayaan bahalladii kulli ancaamtuna waa khaas marka waa cadfu khaas cala alcaam xaafidkuna waa icraabkaas waaba dhigi waxaa ka mid ahaaday dadkii iyo daabadihii iyo xoolihii waxa weeyaan mubtadihii muaharka ayaa maxduufa wa min annaas idaa khabar muqadama ah mubtadihii muaharka ayaa maxduufa sinfun mubtada muakhar soo qadar sinfun nuuca kamida nuucaasoo mukhtalifun uu iskhilaafsan yahay alwaanuhu midabyaalkiisa ikhtilaafan kadalika waa sifo masder maxduufa laga sifayn ikhtilaafan iskhilaaf iskhilaafkaasoo kadalika midkii dhulku iskhilaafsanaa lamida sidii dhulkuba isku khilaafsanaa ayaa bahalladii xoolihii dadkiina isku khilaafsan yihi ilaahay awooddiisa waxaylaha qariibka oo ka mid ood ku garata waxaa ka mid ah shay jinsi waaxida oo isku mid ah a ilaahay abuurin mid mid u egna lama arko bal haddaad waxaad fiidhadaa dadka agtaada fadhiya kulli waa madowyihin hal qofoo qof u egna lama arko waxay ku kala duwan yihin baa ladugu sheeg saasaad u fiirina hal qof qof uma eg haddaad kuwa cadcad aragtana waa sidoo kale adiga ina iskaga kaaya kaan waa dhacda lakin ayaga qof ka mid oo yaqaan hadduu fiiriyo mid mid u egu kuma jiro makhluuqa waxaa loo yaqaan warshad hadday wax soo saarto bakeeriyay soo saarto boqol bakeeri mid mid ma laga soo saari karaa ma dhici karto inaad kala saarto hal nuuc ay ku soo saarin cirbada hadday soo saarto cirbad cirbada lagama soo saari karo bal ilaahay addoommadiisaan fiiri laba qof oon la kala saari karin ma jirto waxa ay ku kala duwan yihiin sharax haddii lagu yihahda ma awoodin inaan sharacdo ayagiyo wada madow aysan iskuna ekayn ayagiyo wada cad iskuma ek ilaahay awooddiis ka mid ayagoo isku aabbiyaho ayaa iskuma eg oo xaafis ibnu kaiir wuxuu yidhi markuu dadka bal cajaa'ibka siday dadku waxa weeyaan bal siday u kala duwan yihiin wuxuu yidhi bal aragu yidhi waxaad arkaydaa huu yidhi barbariyiinta iyo xabashada iyo dumaadnimada fii gaayati sawaad madowga meeshay ka gaareen hariib dhuxulo waa saqaalibada iyo ruumka reer yurubna caddaan fii haayati albayaad bay gaarina caddaanta meesha ugu dambeyday markaasuu wal carabu bayna dalika carabtiina waa udhaxayda intaas udhaxayda oo carabta uma eka kuwaas cadcad markaasuu yidhi walhunuudu duuna daalika hindigiina carab uma eg oo xoogaa ka caddaan yari haddana inta isku jinsiga laftigooda iskuma eg bal xoolu waa nuuca qof reer magaala du arif fiirin inuusan kala garayn waa dhacdo laakiin kun neef saas marka loo fiiriya neef neefka ogu kuma jiro ma ujeeda waxaas dada ee qaar dhuxulaha yihiin ee qaar cadaanka yihiin indhaha buluuga leh ee qaar guduudka yihiin ee qaar meesha udhexeeya yihiin isku aabiyi hooya dhala saas ilaaha u abuura taas marka waa qudrada ilaahay wax lagu garto cajaaibkay ka mid tahay dadkaas wada madow oo haddana waxay ku kala duwan yihin aduu aadan garan tegin mid mid u egna inaan leeg adba ujeeda maxay ku kala duwan yihin ilaahay baa garanaya waa ujeedaa laakiin haddii lo yhahd shar waxay kala duwan yihin ma sharixi karti fiiri marka ilaahay awooddiisay ka mid tahay inamaa wax kale maaha cilmi cajiibaana la siiye soo maaha cilmi cajiiba oo ilahay awooddiisana baraya soo maahan ilaahay weyna cilmigaanu nooga warramay qiimihiisa waa cilmigaasu midka keenaya alla kacabsiga markaad aragto awooddan alla barato markaasaad ilahay ka baqayda ilah waxaa ka baqa qof awooddiisa yaqaan ilah wuxuu yidhi subxaana inamaa wax kale maahan yaksha allah allah waxaa ka baqa min cibaadihi addoommadiisa xaale ay ka mid yihiin alculamaa takhsiisaa la yidhahdaa ya inamaa yaksha allah adaat lxasr inamaada waxyaalaha la koobaya lagu kooba inamaa wax kale maahan yaksha allah allah waxaa ka baqa min cibaadihi addoommadiisa xaale ay ka mid yihiin alculamaa bes cid kale oo alla ka baqdaa ma jirto ilaahay waxaa ka baqa qof alla yaqaan qof alla yaqaan cadamadiisa yaqaan awooddiisa yaqaan waxa weeyaan waxa uu alla jecel yahay yaqaan alla kacabsigu caqli maahna mogta sow ma ogid qof inuu isleeyahy alla ka baq oo ceshaha markuu tukado u istaagayo cibaada isleey ilahay uga bao caawoo dhanna uu ku soo jeedayo dembi ilaah necbiya ku ugu necbiyo shirkiga waaga ugu baryahay ogow waa booyaa waa qayliyaa saasuu leey soo ma jeeda alla kacabsi laakiin ma ahan ogow ma aha midaa waxa weeyaan waxaa dhici karta inuu is yidhaa alla ka baq oo uu la dagaalamo alla wuxuu jecelyahy wax uu ugu jecelyahy oo tawxiidka tawxiidkuu la dagaalama xusilo ilahay ugu dhowow soo ma jeed marka alla kacabsi wuxuu ku imaan karaa inaad garato alle awooddiisa inaad garato alle awaamirtiisina waahidiisa saasuu ku imaan karaa oo markaad alla garato awaamirtiisa aad garato aad amarka ilaalido markaad alla garato oo nawaahidaya wuxuu kaa reebay aad garato aad iska ilaalido wax uu kaa reebay taasaa la marka cid aan culimmahay alla kama baqdo marka marka aad tiraahdo waxa weeyaan culummadu waa jawaasiis galaday u shaqeeyaa ayagaa shayaadiina inta gaaladu lumiday iyo inta culummo lumiday inta culummadaa badan maadaa run sheega mase ilaaha run sheega ya ilaahaa run sheegay taas ogow yay kaa hoos bixi waad lunsanta soo ma jeedi inaad lunsanta mideeda kale ummadda daalkalku uga yimaada ma culummadu uga yimaada mase caamada nabigaa noo sheegay si uu imaanaya maxaaba la isku lugooyin xadiidka saxiix bukhaariga nabigeena suuban sala allahu calay waslm wuxuu yidhi in allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazixu min alcibaad walaakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa xataa idaa lam yubqi caaliman ittakhada annaasu ru'uusan juhaala fasu'iluu faaftow bikayri cilmin fadalluu waadalluu bukhaariga ku yaalla nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ilaahay cilmiga addoommada qulubtooda ka siibi maa laakiin marka meelu baadiyoobayday say ku baadiyoobaan dadku dariiqada lagu baadiyooba fiirso culummada ilaahay iqibloona waa dhimanaa sheekh hebel waa dhintay waa dhintay waxaa soo haraya caamu hal caalim meesha laga weyna marka caalim laga waayo meesha ittakhada naasu ru'uusan juhala dadka waxay samaysanayaan culummo oo madax diimeedyaal madax diimeed waa madax diimeed ru'uusta la sheega dad madax diimeed oo culummo lagu sheegayo oo juhaal ah diin ilaahay wax kama hayaan markaasau leeya caawana waxaa kuu fadhiya caalim hebel ilahay diintiisa wax ka weydiiya lagu leey waxaan weydiina isagan ba waxba ogeyn waa jaahile fiiri caalim hebel aa lagu leey waana jaahil la ogya inuusan oqoonin dahaarada soo ma jeedid fa su'iluu waa la weydiina waa la weydiina fa aftow bikayri cilmi ayaguna xishoon maayaane waa xalaal waa xaaraam waa kufri waa imaan waa bidco waa sunna u leey waa sii dayna fadalluu ayagu waa lumay wa adalluu ummaddana waa baadiyeynaya sidaas wey idan nebi maxamedaan markhaati ka weyn waddadan ma ogtihiin nebi maxamed dalaalka halkuu ka yimaadaa ma caamo culummo lagu sheegay u ka yimada mase culummadu ka yimaada caamo culummo lagu sheegayuu ka yimaada welidaa sidaas daraaddeeda ayuu waxa weeyaan imaamu shaadib uu yidhi weligeed ummadda loogama imaan dhanka culummada ee waxaa looga yimaadaa waxa weeyaan waxaan culummahan culummo lagu sheegay halkaasaa looga yimaada soo ma ogi marka war ilaah ka cabso isku xisho subxaan allah marka ilaah waxaa ka baqa waa culummada laakiin culum mayay ta laftirkeeda u baahan culum mayay ta taas laftirkeeda u baahan culum mayay ta ilaa caamado musiibadu waxay jirtaa nin shiikoo dhinto horaa waxaa laga sheegay culummaana wareeriday uu mid caamiyuu yidhi markaasuu yidhi culumma wax ma wareeridee culummadu waa kuwa dadka hanuuniya ilaahii weynaa dadka weligiin maaragtay asagoo caamada u diraayo oo le war caamada aada war caamada aada weligiin maaragtay ilaahay weynaa dadka wuxuu u diray culummada fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna xagga u diray ilaahay ma dalaalu dadka u diraya may hanuunkii weeye wuxuu alla dadka u diraya oo dadka ku xiraya idan culummada dadka waa in lagu xiraa in laga jaro maa marka laga jaro wallaahi dariiqadii khawaarijtaa soo bixi wallaahi ayadaa soo bixi maxay ahayd dariiqadii khawaarijtu waxay ahayd nafir uma kafir uma qtul dariiqadaas ahayd nafir dadka iyo culummada kala gey horta dadka culummada ka jar horta ka carara ka go'a ka carara dhe markay kaa go-aan caamo meel ku xarayso kafir ciddaa rabta gaalaysi marka hebel waa gaal waa murtad waa gaaldhe maxaa ku xiga fumaqtul ciddaa rabtana dil soo dariiqadii maaha ayadii soos cagta in la saaro ma noqonayso haytaa dadkan culamada ka goyna subxaan allah war ilahay ka cabsada waxaas waa dalaal dadka meesha looga yimaado waa caamada dadka meesha looga yimaado waa caamada ee loogama yimaado dhanka culummada laakiin culumayay tahay waxa weeyaan culumaana wareeridu markaasuu yihi culuma wax ma wareeridee waxaa jira kuwo idinku aad culummada ku tiridaan annaguna aan caamada ku tirino kuwaas wey ku ina wareeri waana sidaas wey qofku hadduu duub iyo cimaamadiisa iska qaato oo tira shiikh hebel hadduu ku wareeriyo adigu ha is eeg culummo maahani mogta marka dad aan culummada ka mid ahayn waa dhici karta inay wax wareeriyaan laakiin qof culummaa waxa weyan waxba wareeriyo ee waxbuu hanuuniyaa waxbuu hanuuniyaa soo ma jeedin marka waa noocaas wey laakiin waxaa muhiima culummada inaad garato culummo yee yihiin culummadu yeeyihiin cabdullahi ibni cabaasaa fasira wuxuu yidhi alcaalim biraxmaan qofka rabbi raxmaan yaqaanaa man lam yushrik bihi shayca waa qofkan ilaahay u shariig yeeli kow hor ilaahay waa qofkan u shariig yeeli qof ilaah u shariig yeelaya culmo lama yidhaah haddaad mushrik shirki ku baaqayo weydiido tira sheekh hebel weeye bukhaarigu akhriyaa adaa lunsan culmo maba ahanba waa inuu shirki horta beri kaye kow wa axalla xalaala waxa alla xalaal ka dhigana waa inuu xalaal ka dhigaya qof wax alla xarimay bannaynaya culmo ma aha وحرم حراما وحي إلهي حرمي وإنه ليه وحرام قف وح إلهي حرمي أن حرمي وضحي وبنانتي علوم معها وحفظ وصية وحي الله ترترمي وإنه حفظسين وأيقن أنه ملاقيه وإنه يقين سيه إنه ربي سلا كل ميو ومحاسب بعمله وإنه يقين سيه إنه ربي حسابته قف كاسا ليرا علوم قف كانو عاسا أيا ليرا هذا علوم عبد الله بن مسعود وهو يري ليس العلم عن كثرة الحديث وحوي حديث تربضا معها العلم ولكن العلم عن كثرة الخشية علمك ضبطا او نعفك له والله كعبسك ربك كان تطبقه سداس وي سداس وي امام مالك وهو يري ان العلم ليس بكثرة الرواية احاديث بضان ان اتورده علمك معها وإنما العلم لكن علم وامحي نور يجعله الله في القلب ونور إلهي وقلبك أدونك يالو تاسوي آه. ونور إلهي قلبك أدونك كردو علمي كاسال إلهي سيداس مركو يري إمام مالك شو هلاد وحي كفهم كران وحاو إن أنك حديث لغي يسمى يا قلبي إلهي نور سيكي تورا سو موجود حافظ مكثير جزاه الله خير شرحي علماء كل شرحين هذا كاس إمام مالك كان si aan dadku dalaal ugu fahmin oo isan u moodin waxa weyn in cilmiga la isku waxyoonayo iyadoo wax la baran la kacabsan oo la waa ka baqaa iska ta wuxuu yiri xaafid ibn kathir qaala ahmed ibn salih al-misri imam kaasa wuxuu yiri macnaahu waxay tahay an al-khashyata la tudraku bi kathrati riwaya waxa weeye alla kacabsiga laguma gaaro ahadiis badan ina barata kaliya ma lagu gaaro idan culumo ma aha qofkan alla ka baqin hadduu caalim kasta iyo diinta yaqaan laakiin uusan alla uga baqayn culummo ma aha culummo ma ahan mar hadduusan alla ka baqayn oo cilmiguu bartay uusan ilahay uga baqayn culummo ma aha ma ahan wuxuu yidhi macnaha waxaa loola jeedaa khashyada laguma gaaro kasratu riwaaya waxaa loola jeedaa cilmiga xadiis laguma gaaro ma ahan ee waxay tahay axaadiis badan inaad barato cabsi laguma gaaro wa ama alcilmu laakiin cilmiga cabsida cilmiga وحير وأما العلم الذي فرض, فرض الله عز وجل علمك إله واجبي أن يتبع إلا راعه فإنما هو الكتاب والسنة وكتاب السنة علمك إلا واجبي وما جاء عن الصحابة يوحي الصحابة كيمد إلا كتاب السنة لما رب إن عقلك كل راعه وإن يسير الصحابة واتي من أضوه راعه رضي الله عنهم iyo waman ba'dahum dadkii saxaabada ka dambeeyay oo min a'immatu muslimiina muslimiinta imaam yaalkoodii ah فهذا متكاس لا يترك الا بالروايه روايه يا برشه ما هي وخل وما غير العلم علمك واجبك اه الهي ددك كو واجب يلي او علم الكتاب علم السنه علم الصحابه وحا لو غاري كرا برشه اي علم وحا لو ليهي روايات بدل لو ما غير وا خشيه الله كعبسي اه الله كعبسي لو كاس وي او وحا لا ربا علمغان مركور اناد برتو aad baratana alla ka cabsi inaad hesho ood ilaahay uga cabsato taas ayaa la rabaa markaasuu wuxuu yidhi wayakuunu ta'wiilu qowlihi nuurun yuriidu bihi fahma alcilmi wa macrifata macaanihi nuurka uu leeyahay imaamu maalik qalbiga alla uga tuuraa macnaheedu waxay tahay cilmigaas qofku baranayo aa ilaahay fahamsiiya macnaheeda macaanidiisa ilaahay garansiiya saasaa loola jeeda nuurka ilaahay qofkan siiya waa fahmidda oo waxaa dhici karta inaad aragto kii tafsiirka qofkiiyo aqrinaa xadiidkii aqrinaa waxa weeye fiqigii aqrinaa luqadii aqrinaa xumaantiina asagu u horreeyo oon shirki iyo tawxiid kale fahmay marka ilaahay nuur ma siin marka kaas marka waxa weeye nuur weeye waxaa loola jeedaa cilmigu nuur alla markuu ugu daro oo uu macaanidan xadiidkan iyo qur-aankan macnahooda fahmo markaasuu ku intifaaca haddaan ilaahay nuurkaa siin axaadiis badan oo uu hayo iyo aayado badan oo macnahooda uu laqbay karo intaasu ma ahan taqwada lagu gaarima marka labadooda sidaasay kale yihiin marka caalimku waa qofka amarka alle yaqaan allana ka baqa waa kaas qofka caalimka ee hadduu diintiinta yaqaano uusan alle uga baqaynin caalim maahan waa jaahil wey waa jaahiliinta ka horaaba dabka lagu shida iyo naarta sida nabigu noo caddeeyey sal allahu calayh wasalam oo qofkan ka dhex xadiiska bukhaari caddayna nabigu sal allahu calayh wasalam maalinta qiyaamaha saddexa naarta loogu horshida wey nin diinta yiqiino dadka bari jiray oo dadka xumaanta ka reebi jiray wanaaggana amri jiray iyo mid waxa weeye mujaahid ahayoo gaalada la dagaalami jiray iyo nin sadaqa bixi jira hantina lahaa markaasa ilaahay weydiina kii cilmiga lahaa ilahay wuxuu leeyay cilmigaanaan ku siiyey maxaad waxa weeyaan aan ku qabad markaasuu ilaahayow dadkan baraay adiga darta markaasa ilahay leey kadaabat aniga dartay maahayn ee caalim in lagu yidhaahdo saasaa dadka u barayda waana lagu yidhi abaalmarintaad rabta mushaarkaagu intaasu ah waa lagu yidhi naarta gal naartaa lagu tuura fiiri markaasaa kii waxa weeyaan mujaahidkiiya lala hadlaa haye bal waran adugu waxaasan kusiiya nimcadaase maxaad ku qabatay ilaahayo waa dagaalamay darta ilaa la idilay markaasuu leey laa dartay ma ahayn waa in lagu yidhaahdo jarii geesiyaad waana lagu yidhi abaalkaagi mushaarkaagi qaadata naarta gal markaasaa la weydiina kii maalkii maxaad ku qabatay maalkaan aan kuugu namceeyey markaasuu ilaahayow dariiq aad raalli ka tahay ma arag ilaa waa ku dhex markaasa ilah leey dartaa uu ley markasuu le dartay ma ahayn ee in deeqsi lagu yidhahdaad rabta waana lagu yidhaha naarta gal naarta gal welidaa saa daraaddeeda nabigu yidhi sala allahu alay slm caalimkii aan diintii ku camal farin oo naarta lagu gubaayo aad dadkii ku soo dhoobanaya markaasay leeyihiin war sheekh soo sheikh hebel ma ahayn ha oo soodigii xumaanta naga reebi jiray maxaa naarta ku gashay markasu le waa idin ka reebi jiray waa idin dabamaray jiray maana anuu ka hari jiray oo soodigii wanaaggan amri jiray markaasuu le waa idin amraya lakiin ma samaynayn idan marka kaasu caalima marka caalimka ammaanan yaa weeye waa midka diinta ilaahay gartay jaahil may haddana aan ku tuman xuduudda alla ilaaliyo wallahu subxaana wa tacala aclam sal allahu wslam wbaarak cala nabiyina maxamed